habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay labaatanka bisha januari sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah warbixinno iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka oo maanta ka dhacaysa magaalada tan washington
dadweynaha waddankan way hadleen waxayna i siiyeen guushii waa guul ballaadhan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ee maanta loo caleema saaraya xilkaasi qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa goordhow labiyo tobanka duhurnimo xilliga bariga maraykanka kuna beegan sideedda fiidnimo ee saacadda geeska afrika lagu dhaarinaya magaalada washington d c si loogu caleemo saaro madaxweynihii lix iyo afartanaad ee dalka maraykanka soomara kamala harris oo ah haweeneyda ku-xigeenkiisa ayaa iyaduna maanta samaynaysa taariikhda markii ugu horreysay ee haweeney ay madaxweyne ku-xigeen ka noqoto dalkan maraykanka madaxweyne donald trump oo xilku ka dhammaanayo maanta marka la dhaariyo madaxweynaha cusub ayaa isaga iyo qoyskiisu ay saaka abbaara sideedii iyo shan iyo toban daqiiqo ee subaxnimo xilliga washington ay ka baxeen aqalka cad iyagoo ka raacay diyaaradda helikobterka ah ee marinwan kuna sii jeeda gobolka florida madaxweynaha cusub jo biden iyo xubno ka tirsan qoyskiisu iyaguna waxay saaka tegeen kiniisad ku taalla magaalada washington d c oo dhaqan ahaan madaxda maraykanku kusii cibaadaystaan dhaarta madaxweynaha ka hor ammaanka magaalada caasimada ah ee washington iyo guud ahaan dalka maraykanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo tiro badan oo kala duwan la keenay caasimada si loo ilaaliyo ammaanka munaasabadda caleemasaarka iyo martida kasoo qaybgelaysa madaxweynaha xilka la wareegaya jo biden ayaa qorsheynaya inuu maantaba saxeexo digrootooyin madaxweyne oo uu ku joojinayo amaro uu hore u bixiyey madaxweynaha xilka kasii degaya islamarkaana uu ku dhawaaqayo amaro cusub oo madaxweyne dhinaca kalena madaxweynaha xilka kasii degaya donald trump ayaa xalay tajeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta waxaanu sheegay inuu qabtay howlihii uu ugu talagalay inuu qabto iyo wax ka badan muddadii afarta sano ahayd ee uu hayey xilka madaxweynaha maraykanka master trump oo aan weli qiran guuldaradii ka soo gaadhay doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka maraykanka usoo hooyay guulo badan sida ay muujinayso daraasad ay soo saartay jaamacadda johns hopkins ee dalkan maraykanka tirada dadka uu cudurka covid sagaal iyo toban ku dilay maraykanka ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey kor u dhaaftay in ka badan afar boqol oo kun oo qof tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor usii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda masiixiga intii lagu guda jiray saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan saddex iyo lixdan kun oo qof ayaa cudurka u dhintay guud ahaan dalka maraykanka dowladda waddanka ruushka ayaa ku gacan saydhay baaqa ku aadan in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka alexi navalani dowladda ruushku waxay sheegtay in arrimahani ay yihiin kuwo gudaha dalkaasi u yaalla oo aanay ogolayn in laga soo farageliyo meel dibadda ka ah dalka ruushka alexi navalani oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumaynayey ayaa dalka ruushka isniintii dib ugu laabtay kasoo baxay dhakhtar ku yaalla dalka jarmalka oo lagu daweynayay dadka u doodayaana waxa ay sheegayeen inay kacabsi qabaan in xukunka hogaamiyaha mucaaradka
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warkii dunida aynala socodsiinaysa halka aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku horrayna dalka maraykanka waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay dhaarinta madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden oo noqonaya madaxweynihii lix iyo afartanaad ee dalkan uu yeesho waana qodobka inta badan aan kaga hadli doonno idaacaddayada caawa doorashadan uu ku soo baxay joe biden ayaa ahayd ee mid si qadhaadh loogu tartamay waddankana aad loogu kala qaybsamay madaxweynaha talada ka degaya ayaan ka qaybgeli doonin ee caleemasayrka biden taasoo aan ka dhicin dalkan maraykanka muddo ka badan boqol sanno haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomi waayey madaxweynaha xilka ka degaya donald trump maxaase isbeddelee ula iman karaa joe biden oo isagu xilka la wareegaya warbixintan gaarka ah waxay noo diyaariyey maxamed cabdi sandheere caleemasaarka jo biden oo noqonaya madaxweynaha lix iyo afartanaad ee maraykanka ayaa bilow ah afar sano oo isagu madaxweyne yahay kamala harrisna ay ku-xigeenkiisa tahay caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka koongareeska maraykanka waxaana uu noqonaya caleemasaarkii konton iyo sagaalaad ee madaxtinimo ee taariikhda maraykanka biden iyo harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa labiyo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington caleemasaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaaladaaan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda caafimaadka guud dhaqaalaha iyo amniga qaranka arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya donald j trump u tirinayaan inuu isagu hoosu dhacooda ka dambeeyey haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne trump oo xilka ku yimid waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda iyo sida madaxweynaha cusub jo biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyey donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto
sida aan xasuusanno in madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda barack obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan arrintaas oo aad ugu soo caan baxay dad badanina ay rumaysteen arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badan ay rumaysteen waxaa kale oo aad ugu soo caanbaxay dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kiniisadaha oo aad xisbiga jamhuuriga u taageera laakiin xilligii uu madaxweyne obama haystay waddankan aad ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay t bardiga oo ahaa kacdoon aad u gaadhay dhammaan gobollada maraykanka oo dhan kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caanbaxay kuna helay talada dalka inuu hanto waxyaabihii u suuro galay afartii sane uu joogay maxaa ugu muuqda run ahaantii waxaan odhan karnaa oo aan rabaa inaan dhegaystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya trump wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday lixdii bishan janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aad iyo aad ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labaynu u kala qaadi karnaa midi waa arrimaha arrimaha dibadda midna waa arrimaha gudaha waxaa cad arrimaha gudaha oon aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu uu dib u soo cusboonaysiiyey ganacsigii canada iyo mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca canada iyo mexico oo aad moodo in uu heshiis la galay heshiiskiina dib u cusboonaysiiyey haatanna aad moodo saddexda waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka maraykanka waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka canshuurtii uu dhimay waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guulaystay xillig dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaamaystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka wuxuu ku guulaystay inuu saddex u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aad u badan jamhuuriyiintu marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aad uga duwan kuwii madaxweynayaashii isaga ka horreeyey haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii maraykanka ee neto waa kan cabdiqaadir guulaad oo ah tafaftiraha mareegta somaali disbach oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada reddeer gobolka alberta ee dalka canada waa mahadsan tahay sandheer waa ku salaamay siyaasadda guud ee horta madaxweynaha maraykanka ee hadda xilka ka degaya donald trump waxay ku salaysnayd laba arrimood dhankay doontaa ku wajahnaatay ama yurub ama africa ama carabaha ama asiada ha ahaato waxay ku salaysnayd laba arrimood mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ee dareemayey ee isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyb gelinin iyo meesha ka saaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama ee ahaa ninkii midoobaaye ugu horreeya ee xilkaa qabta labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha maraykanka laakiin ka turjumayay uun caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayey siyaasadda gudaha iyo dibaddaba marka haddaan ku horreynata reer yurub reer yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayey in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha nato ay u leedahay maraykanka maraykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay nato ku howlgasho bacdamaa uu maraykanku bixin jiray waxa uu ku gorgortan tegay madaxweynaha maraykanku in wadamada reer yurub oo ku dhowt dhaqaalahooda uu sareeyo sida jarmalka iyo faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka natoba way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh maraykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha maraykanka iyo dunida iska bedelay dunida oo yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata inay iminka heer isku tashi oo kalaa halka maraykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan in iminka isku tashi badan afartii sano ilaa shantii sano ee lasoo dhaafay uu iminka ka hirgelay dhulal fara badan oo dunida ka mid ah waa garta haddaan si gaar uga hadalno dalka ruushka waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey ruushku ma ku tanaaday afartii sane uu joogay trump mise wax ka duwan baa dhahay
runtii siyaasadda maraykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee maraykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan xagga siyaasadaha maraykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayey trump ee ku wajahnaa ruushka waxaa loo arkayey qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba ruushka oo kale laakiin marka la eego policiyada iyo eehanaysa cunaqabataynta ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hooseysa siday ruushka ula dhaqmaysa marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda maraykanku ka qaadatay ruushka xiriirkooduna meel xun ayuu ayuu gaari lahaa haddaan afgubaatiga trump meesha ku jirin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha maraykanku uu diiday inuu carabka ku dhufto in ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay iyo kuwii iminka ugu dambeeyaba faragelin ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka maraykanku xitaa ay carabaabeen oo guddiyo baarlamaanahi ay sheegeen in ruushka uu faragelin sameeyey islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabatayn in madaxweynihii maraykanka uu diiday arrintaas uu yidhi ruushku waxaa muu samayn marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha marka la eegana ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taamayn in ma garanaysaa aqalka caday sawirra ku galaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha maraykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo dhanka kale marka laga eega ee dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan waxay waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii obama lagula dhaqmay ruushka oo la saarayba waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexena siyaasadda waxay ahayd mid aada iyo aada uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne barack obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara waxaad moodeysay mid wax ku bedel ah siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaksi u badan in ay magaranaysaa ay ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada aasiya runtii waxa keliya la oran karo inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku noolay aanay jeclaysan waxyaabaha keliya waxa keliya uu ku dhiiraday waxa ay ahayd baa la yidhaahdaa in safaaradii jerusalem uu u raray safaaradii maraykanka oo halkaana rigla uga dhigay iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan trump laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo ma garanaysaa siduu ula macaamilay dilkii jamaal khashooki marka la eego xiriirkii xumaaday ee qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka isku dhana waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo maraykanah ama dowlad kale oo maraykan iyo waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysaa madaxweyne trump uu ku fashilmay habkii dowladda maraykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha siyaasadaha cadcadee madaxweyne trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxaa aad u dhaleecayn jiray warbaahinta maraykanka haddaba sidee ayuu ahaa xidhiirka madaxweyne trump iyo warbaahintu war fidyeenaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su-aashaas weydiiyey faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia saneerow su-aashaada weydiisee ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne donald trump iyo saxaafadda maraykanka xidhiirka ka dhexeeyey runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsanayn marka laga reebo fox news oo wax ka soo bilowday wakhtigii uu dee ninka business maanka ah markaa siyaasadda si fiican u soo dhex gelin hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey labadii kun iyo lix iyo tobankii oo uu miidiyada ku odhan jiray waa waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida c n n marka xidhiirikooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsanaa marka laga reebo fox news su-aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisu ula dhaqmo wariyaasha waa aweynoo caankaa buu caayi jiray odaygu waxyaalo badan oo runtii de aan inta badan madaxweyneyaashu kula kicin saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan white houseka inuu siiyo waraysi inuu maaragtay maaragtay xidhiirku labada dhinacba xumaanshaa wuu ka taagnaaya ma ahayn saxaafadda keliya runaanta iyagu iskama dayn karin oo iskama dayn karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen dee warrior news marka runtii xidhiirkoodu marna ma fiicnayn ilaa dee xaaladdu soo gaadhay marka laga soo wareego dee saxaafadda weyne la yaqaana laakiin markaad eegto barihii bulshada social mediadii ugu waaweynaaya uu isagoo aada u isticmaali jiray sida twitter iyo facebook oo markii dambe xidhiirka u gooyey waxaa muuqata in madaxweynaha cusub jo biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne donald trump haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne biden waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka minnesota run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu xilka hayay madaxweynaha trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay dhigeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeye loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid a in uu keeno isu soo dhowaan uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka maraykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya midda kale ee ayaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus marka waxaa ugu muhiimsan oo deg deg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno waxaa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka caddaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda maraykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka maraykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka maraykanka u kala qaybsan yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim wey waan gartay faysal marka waxyaabaha ugu waaweyne laguso lagu xasuusan karayo madaxweyne trump maxay run ahaantii waxaanu kasoo sheekayn arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimkae qofku markuu maqlo madaxweynaha trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii u horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo taarikhda maraykanka ma ay dhicin waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan aan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegayay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha hore uu ka hor yimi madaxweynahani waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan maraykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxa isku soo isugu soo isku soo aan dhihi karnaa ka weyneyd arrintii lixdii january ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii u horreysay ee taariikhda maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgembiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay waxaan kaloo ku dari lahaa oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayey inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka maraykanka ee u dhexaysa mexica iyo maraykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan labayo tobanka duhurnimo ee xilliga magaalada washington aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay madaxweynaha la dhaarinayo jo biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan waana toddobaatan iyo siddeed jir waxa uu muddo dheer soo ahaa senatar ka tirsan aqalka odayaasha isagoo siddeed sanana soo ahaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihii hore barag obama wariyaha v o eda caroline barsuti ayaa eegaysa qofka uu yahay toddobaatan iyo sideed sano jirkan hogaamin doono maraykanka afarta sannadood ee soo socota waxaa noo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan waxay qaadatay afar beri inta laga xaqiijinaya guusha jo biden
dadweynaha waddankani way hadleen waxayna siiyeen guushii waa guul ballaaran inkasta oo madaxweyne donald trump uu sii waday su-aalgelinta natiijada doorashada wuxuu isugu yeerayay taageerayaashiisa taas oo ugu dambeyn keentay inay arbushaad ka dhacdo aqalka capital hill ee baarlamaanka hadda xarunta capital hill waa goob ciidan goobta caleemasaarka waxaa aad looga fogeeyey dadka usoo daawasho tagi lahaa ciidamo tiro badan oo booliisa oo ay ku jiraan kun oo ciidamada qaranka ayaa goobjoog ka ah xarunta caleemasaarka si ka duwan madaxweyne donald trump oo ahaa ganacsado ka hor inta aanu xafiiska iman madaxweynaha dooran ee jo biden waa siyaasi khibrad leh
waxaan odhanayaa waxaan caadi ahayn waan aqaanaa sida dowlad looga shaqaysiiyo biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo konton sana waxa uu laba xilli madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa barack obama ka hor intaasina waxa ay codbixiyaasha delaware ay lix jeer u doorteen inuu ku matalo sanadka bil kadib doorashadiisii koowaad xaaskiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen senator biden ayaa u soo raaci jiray tareenka amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa delaware iyo goobtiisa shaqo ee washington kaas oo socon jiray sagaashan daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii biden ayaa laba jeer maskaxda qaliin looga sameeyey sanadkii markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka wiilkiisa weyn bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda biden iyo xaaskiisa jiil oo ah brofesor wax ka dhigta kolleej ayaa ku nool magaalada wilmington ee gobolka delaware halkaas oo ay ku nool yihiin toddobaatan kun oo qof gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya waddooyinka mahadsanid jamaal axmed cismaan oo noo soo jeedinaya warbixintii waryaha v o eda carolin barsuti dhinaca kale waxaa maanta iyaduna taariikh samaynaysa kamala harris oo lixiyo konton jir ah oo noqonaysa haweenaydii u horreysay ee jaga heerkan madaxweyne ku-xigeena ka qabata dalka maraykanka kamala harris ayaa waxa ay soo noqotay senatar matala gobolka california iyadoo sidoo kalena gobolkaasi ka noqotay wasiirka cadaaladda waxaana kamala harris iska dhalay laba qof oo soo golatihaan ku imid dalkan maraykanka wariyaha v o eda uga soo waranta arrimaha aqalka koongareeska dalka maraykanka katharine gibson ayaa eegaysa dariiqii haris ay u soo martay inay noqoto qofka labaad ee ugu awood badan dalka maraykanka waatan sahra cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysa
tani waa haris oo konton iyo lix sano jir ah oo u mahad celinayso jo biden oo ah ninka ay ololaha iskula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya inuu u doorto inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri barbara berry oo ka tirsan jaamacadda virginia waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyey
waxaan lahayn haweeney ku jirta maxkamadda sare waxaan leenahay nancy bolosi oo ah fayeenka aqalka koongareeska laakiinse weli maanan yeelan haweeney ku jirta laanta fulinta ee dalka maraykanka oo madaxweyne ku-xigeena welina ma jirto mid madaxweyne ah intaasi oo keli a ma ahan laakiinse sidoo kale waxa ay leedahay waa haweeney aanan caddaan ahayn oo ka soo jeeda qoys mahaajir ah oo u yimid dalkan maraykanka inay nolol fiican helaan haweeneydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo kasoo jeeda dalka indiya iyo aabba kasoo jeeda jamaica kamala harris ayaa waxa ay ku dhalatay oakland california haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee barkley california sawiradeedii farshaxameedka halkaasoo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jira baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirta dalkan maraykanka waqti barbara lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horey u soo qaaday xeendaa badan oo dhabaha u xaaray haween badan kadib markii ay kasoo qalinjibisay jaamacadda howard university oo inta badan ay ka qalinjibiyaan dadka madowga ah oo ku taala washington d c haris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka noqoto dacwad ooga san francisco bilowgii sanadkii labadii kun iyo afartii kadibna waxa ay ka noqotay halkaasi xeer ilaaliya sanadkii labadii kun iyo tobankii intii ay socodeen dibadbaxayaasha loogu ololeynaya xuquuqda dadka madowga ah sanadkii tagay waxaa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen haris in ay ahayd mid ku ad adkeed halka ay taagan tahay waxayna go-aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka waxa ayna ku eedeeyeen in ay ku guuldaraysato sidoo kaleeto in sharciga la horkeeno booliiskii ku kacay dhaqanxumada haris waxa ay samaysay taariikh markii loo doorta inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan maraykanka haris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda eedanimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay ayaa waxa ay guursatay dag omhof oo ah nin qareen ah haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horreysay ayadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku-xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu bedelo madaxweynaha ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in haris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeya madaxweyne ku-xigeena barbara perry ayaa leh mar kale waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasho maraykanka waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba maraykanka si ay u muujiso calaamadda waxa ay qabanayso doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale gaar ahaanna tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka indiya aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o eda uga soo waranta aqalka koongareeska dalka maraykanka catherine gibson haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan maraykanka ee afartii sanaba mar ka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda jo biden ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay brofesor cabdi ismaaciil samater oo cilmiga juquraafiga ka dhiga jaamacadda minnesota islamarkaana ah cilmi baare jaamacadda britoria ee dalka koonfur afrika sidoo kalena xubin ka ah akademiyadda sayniska ee africa wuxuuna hadda ku sugan yahay magaalada kismaayo waxaweye marka ugu horeysa waxay cadaynaysaa kala wareegan inay shaqaynayaan arkaantii dawladnimo ama tiirarkii dawladnimo ee ahaa maxkamadaha gobolada inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka iyo waxu gaaga gaarka ah qabaan marka masalan gobolka georgia kale haddaan kasoo qaadno dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada iyakii madaxweynihiibaa iskuoo yimid iyaguna waxay idhahdeen waanu tirinay annaka naftaydaa ku codaynay waanu tirinay xaqa ayay doorashada marka waxaa kutusataa xukumadii dawladdu iyo dhidibadii dawladnimada maxkamadihii goboladii iyo jaraaidkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duubsan karin hadday dadsidahaan meeshii doonaysa ma tag taasi waa labaad ay cadaynaysaana waxaa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusub ee laba cisho dabadeed imanay waxay cadaynaysaa waxaa weya in dadweynaha la xasuusiyo inuuna qof gaari meeshan lahayn ee afartii sano ama sideedii sanadooda mal inta dad la galo ciddii badisahay meeshan amar ku taageeyn karto oy samayn karto wixii sharcigu ogolaa waxaan sharcigu u ogolayn masuulaadkan dowr yeelo inaan la samayn karin maxkamada kuwa ugu horeeya ka horimari ahayn markaa in doola tusad la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayaynu nahay dadka halkii la mariyo ayaynu maranaa markaa inaugurationkan ama doola tusadkan waxa weeyaan dowda baaldada taariikhda dilka dheerle dhowrka boqol todoba
joe biden wadankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa
waxaa laga yaabaa dadaal badan ayuu keeni laakiinse taariikh soo jirtay laba boqol iyo afartan ilaa konton sannadood afar sannadood laguma daweyn karo waxna waa wax aasaasi oo xididada dalka iyo diinka dadka ku jirta laakiinse siduu u midayn karo waxa weeye madayn midayn uma mayso waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qora ama hal afar sannadood oo qora daadiisa marka laga qiyaaso laakiinse wuxuu isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore kii afartii sannadood ayna soo dhaaftay ka duwan kii obama ka duwan kiwii kale ka duwan oo odhanaya markaynu wada hadlayno haddaynu wadanka wada leedahay qof kastaba horta waana qofka kale ixtiraamaa wadanimadiisa iyo wadaninimadeeda xaqiisa iyo xaqeeda taa horta aynu ka wada hadalno oo inakoon isku caroonay inakoon iswaalay inakoon woordloobis isku noqon aynu arrintaa ka wada hadalno taa waxaa laga yaabaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa markaad eegtid inuu soo dabaali karo laakiinse mar kastaba waxaa jiri doona dabooyin aada xagjir u ah oo haddii ama nebi maxamed ama nebi ciise kalbakay rumaysan yihiin kusoo dego una melmeli karin madaxda marka horumar wuu gaari karaa laakiinse nidayn sida la rabo marnaba ma kari karaan
xukuumadda biden markaad eegto siyaasadda africa maxay kaga bedelnaan kartaa ti trump
maalintii walaalkayow ku dhawaaqay in guusha u helay uu dadka madow ee maraykanka alla hadiyey si gaara ayuu dadka madow uga hadlay wuxuuna yidhi dhabarkayga ayaad dhaawac ka ilaaliseen aniguna wejigiina ayaan dhaawac ka ilaalin waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka south carolina haddayna soo taageeri lahayn joe biden maalintii artida hore ee madaxtartanka fara badan lagu kala reebayo dadka hadduu maalintii halkaa ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa inna dib ugu soo laabteen laakiinse iyaga ayaa madaxnimadiisa iyo raadinteeda badbaadiyey taa ma uga tarjuman karaa dadka adduunka ee qaynkaa u eeg ee afrika ka mid tahay inuu tusi karo waxyaabo gaara oo ka duwan wixii hore ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore obama oo nin aasi afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa afrika kamay duwanayn kii ka horeysay george bush waxba meelo kaga wanaagsanaabaa sodanaysaa george bush markaa siyaasadda maraykanku marka dib u raacday ama nin gaadaka bidixka ama midibka ha joogay had iyo jeer waa isku mid yahay marka ma dadka uu u dhiibay xilka afrikana ama xilka jamciyadda kulama gabadha madowna waxa lagu yaqaanaa inayna wax gaara afrika u qabanin anaga u qaban doonin markaa u malayn maayo wax weyna oo ismelmalihi haddaan noorka saasrana dadkaa ka yidiisay iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongareska halkaa kasoo gala try hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in obama iyo busho iyo clinton ka duwanaan mahadsanid rofesor cabdi ismaaciil somatara oo u warramaya haaruun macruuf haatana dhegaystayaal waxaan idiinsoo gudbinaynaa aragtida dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalooyinka kismaayo hargeysa jabuuti iyo weliba xeryaha dhadhaab ee dalka kenya taasoo ay ka dhiibteen caleemasaarka maanta ee madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden waxaynanu ku horrayn doonnaa wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakulle oo mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada asalaamu calaykum raxmatullah khadar maxamed cakulle aad ba mahadsantahay magacaygu waa boqor salaama casa faarax joogay magaalada hargeysa jumhuuriyad somalilan runtii waxaa dhacday doorasho aad iyo aad taariikhi u ah marka laga hadlayo marxaladihii kala duwanaa ay soo martay doorashooyinka dalka maraykanka oo lagu tirin jiray dal weyn oo dimuqraadi ah waxaad moodaa inay xooga yaroo xasaasiyadii ka dhex dhacday laakiin waxaan aad iyo aad ugu rajayn weynahay inay arrintu maanta ay soo dhammaatay madaxweynaha cusubna la calamasaarina joe biden maanta xilkii la wareegayo waxaana laga qabaa rajo badan inuu adduunka iyo dalka maraykankaba wax badan oo rajo badan baa laga qabaa doorashada maraykanka ka dhacday maanta xilka uu kula wareegaya madaxweyne cusube la doortay maxay uga dhigan tahay xidhiirka matalan soomaaliya iyo iyo maraykanka aad iyo aad wax weyn ba uga dhigan tahay marka la eego xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka soomaaliya waxaan odhan karnaa doorashooyinkoodii dee waxay ku galaan qaabkii aynu kasoo gudubnay kii xadaqarameedkii chartarkii beelaha soo dhisa laakiin xagga somalilan waxay u tahay fursad weyn magacay waa cabdimajid yuusuf jaamac waxaan joogaa magaalada hargeysa walaahi horta dee madaxweynihii hore ee trump markii laga guuleystay dee xilka doorashada laga qaaday waxay ahayd arrin aanu cuntimayn oo aanu ku qanacsanayn oo maxay ahayd in badan dee uu ka meeraysanaya arrintaa markaa oo ahaa nacnti waa maxay waa lagaga shubtay ama dee doorasho xalaal meesha kama dhicilo maxay wadamada qaarkood saas u sheegay markaa gobolada qaarkood maxay uga dhigan tahay xusbi cusub baa yimid maraykan doorashada maraykan ka dhacday maxay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykan markaa rayahaan waxaan qabaa in hoos dhac uu ka imanayo xaggii amniga soomaaliya oo kale maadaama ciidamada dibadda ay ka baxeen ilaalinayay amniga magacaygu waa axlaam xuseen oo joogta magaalada hargeysa marka madaxweynihii maxaa la dhaha trump ee imika ka degaya xilka wuxua madaxweyne maxaa la dhahdaa aan de deganaanshihii maraykanka lagu yaqaanaya siyaasadihiisii dibdhacwey gurrida marka waxaan rajeynayaa inuu madaxweynahan lasoo doortay uu maxaa la dhaha wax walba halkiisii ku celin doono uu deganaanshihii maraykanka siyaasadii dadka u la lahaa caalamka inay halkiisii kusoo noqon doonaan anigoo magacaygu yahay injineer maxamed cabdi haariye jooga magaalada hargeysa gobolka maroodijeex ah xildhibaanada ka sharaxan golaha deegaanka gobolka maroodijeex wallaahi waxaan u arkaa caleemasaarka madaxweynaha mid u ah aad iyo aad muhiim ugu ah ummadda soomaalida ee ku dhaqan maraykanka iyo ummadda soomaalida meel kasta ku dhaqan waxaan qabaa inuu biden soomaalidana u abaalgudi doono maadaama ay aqlabiyad ku doorteen soomaalidu markana aragtida qaar ka mida dadka ku nool magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayay warameen magacaygu cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi yuusuf ku magaca dheer cabdisubur ku sugan magaalada kismaayo aad baan horta arrintaa usoo dhaweynayaa caleemasaarka iyo doorashadii madaxweyne jo biden baa aad baan usoo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay inuu nin khabiir yahay nin professional oo waqti dheer soo shaqeeyey uu yahay madaxweynihii dadka hadda qarniga intaan inagu caqliga lahayn ugu fiicnaa madaxda maaragtay dunida ama madaxweynaha amerika intaan caqliga lahayn ugu fiicnaa iyuu siddeed sano ka soo shaqaynayey waa nin khabiira waa nin siyaasadda arrimaha dibadda iyo duniduba si fiican u yaqaana waa nin aan aaminsanahay inuu qaangaadhnimo siyaasadeed oo fiican uu leeyahay waa nin aan aaminsanahay mataqaanaa inuu wax badan xidhiidhkii caalamka iyo kan afrika iyo kii soomaaliyaba inuu wax badan ka qaban doono dadka maraykanka iyo xidhiidhkii dunida ay lahaayeenna uu wax badan ka hagaajin doono calimasaarkiisana waa ku faraxsanay aad baan ugu faraxsanahay maxay doorashada jo biden uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya bismillah horta jo biden waa nin rugcaddaa siyaasadeeda wuxuu ka soo jeedaa xisbi faca weyn oo la yidhahdo xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka waxaan aaminsanahay soomaaliya iyo maraykanka doorashada ninka odayga alla doortay inay tahay saaxiibkii ugu weynaa ee dunida dal walbo dunidu uu ku riyoodo inuu saaxiib la yeesho oo soomaaliya mar kale ay heli doonto magacayga waa faadime aadan kateela waxaan ahay dadka ku nool magaalada kismaayo ama deegaanka jubbaland caleemasaarka ee madaxweynaha maraykanka waxaan u arkaa inuu noqon doono mid wanaagsan ama si fiican u dhacay waayo wuxuu ku yimid doorasho la isla ogol yahay dadka ay ayaga wax doorteen sanduuq ay dhigteen sanduuqa ay ku riteen madaxweynihii ku soo baxana maanta la caleemasaarayo maxay doorashada jo biden uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka waxay uga dhigan tahay inay soomaaliya noqoto iyo maraykan xiriir wanaagsan hadda u bilowda inay noqoto oo wixii hore oo dhan uu dhammaado oo wax fiican oo wanaagsan oo xiriirku u wanaagsanaada ciidamada tababarada mucaawinada waxyaabaha wax la isu qabto oo dhan inuu hadda kow u dhihi doono soomaaliya oo xiriir fiican halka uu ka bilaaban doono oo ciidamada xataa ay dib u soo noqon doonaan oo tababarada ciidamada soomaaliya ay tababari doonaan xib magacayga waa faysal axmed nuur camaje oo jooga magaalada kismaayo caleemasaarka madaxweynaha dowladda maraykanka ee hadda la caleemo saarayo waxaan u arkaa horta aad baan u sugaynay waana sugi la-ayn waxay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykan waxaan filayaa sidii ahaan jirtay tan iyo wakhti horeba waxaanu aad iyo aad aan ugu faraxsannahay in madaxweyne cusub uu yimaado maraykan sababtoo ah annagoo soomaaliya joogna waxaanu ku xidhannahay maraykan lacagtaan kala qaadanno ama wax ku kala xawlino waa maraykan waxyaabaha ugu dambeeya ee dadka aynu aaminsannahay mataqaanaa waa maraykan siyaasadda soomaaliya inta badan culiyskeeda waxa le waa maraykan haatana aragtida qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi jabuuti oo inoo haya wariyahayaga ramadaan muuse jaamac oo mikrofoonka la dhex maray dadweynahaas cabdifataax maxamed cali anigoo magaalada jabuuti jooga caleemasaarka joobaydan waxaan u arkaa wul u soo hooyatay ummadda maraykanka iyo caalamkaba ayaan u arkaa taasoo ah in ay siyaasadii donald trump ay timida ay xidhmatay buuggeygii oo maanta buug cusub uu ka furmay dalka maraykanka soomaalida maxay uga dhigantay caleemasaarkan joe biden donald trump wadanadii muslimka ee waxaa iraada saaray ee uu ka mamnuucay inay dalka maraykanka cagaha soo dhigaan uu soo baydan isagu ku sii dhawaaqay ina uu xayiraada ka qaadi doono oo wadanka maraykankana uu fasaxayo soomaaliduna ummadda muslimkay ka mid yihiin markaa waa guul u soo hoyatay waa mahade ibraahim muuse oo jabuuti joogta way fiican tahay waan soo dhaweynaynaa markaad eegto ilna trump oo meeshii ka tegey madaxweynahan cusub ee joe biden oo taladii maraykanka dee qabtay maxay uga dhigantahay soomaalida soomaalida waxay uga dhigan tahay trump waa kii ka xayiray soomaalidu inay maraykanka soo gasho joe biden wuxuu yidhi waan ka qaadayaa xayiraadii kolka waa guul u soo hoyatay soomaalida waa mahdi dirs axmed oo degan jabuuti weyaan waa guul weyaan biden oo maanta kow noqon doonto inuu gurigacad uu deganaado iyo dee trump dhibaatadii iyo falxumadii ku hayay dimuqraasiyaga maraykanka soomaalida maxay uga dhigan tahay baa lays odhan karaa caleemasaarkan iyo xelqabashadan joe biden walaalo ramadaan waxaa weya horta soomaalidu dhammaan shanta soomaaliyeedba aad bay u soo dhoweeyeen baydan inuu hantiyey maamulka maraykanka guriga cad waa guul usoo hoyatay baan leeyahay soomaalida waayo dhibta uu trump ku hayay soomaalida waan wala ognahay wuxuu ahaa trump ninkii mamnuucay in soomaali aynan cagadhigi karin maraykanka soomaali ma ahna islaam oo dhanba ayuu dhibaato ku hayay baan oranaya ninkaasi waa maalin farxadeeda leh markana waxaanu idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mida dadweynaha soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayay warrameen magacaygoo saddexaan waa khadar cabdulaahi maxamed khadar gallaadi oo ku sugan xeryaha dhadhaab khaasatan xeerada xagga dheere soomaaliya maraykanku wuxuu ka caawiyaa dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga sidaa darteed waxaan rajaynayaa madaxweynahan inuu la yimaado dardar cusub oo ka fiican tii donald trump waayahay ugu horreyn ku bilow magacaaga oo saddexaan iyo halka aad joogto bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa saare cabdilaahi faarax ku nool xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada ifo n sahro sideed u aragtaa caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanku doortay wallaahi aad baan ugu faraxsanahay anigoo ah hooyo soomaaliyeed oo ku nool qaxootiga muddo shan sano iyo ka badanna intaa aan buufi sugaynay oo dadkii uu trump u lugta saaray aan ka mid ahayn haddana waxaan rajaynaynaa insha allah inay meel walba adduunka ay noo kala furfurmayso maxay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya maraykanka caleemasaarkan soomaaliya waa dal burbur iyo go-doon iyo dhibaato badan qaba maraykanka ciidamadiisii uu kala noqday noqday haddana waxaan rajaynaynaa in dib loo soo celin doono haddii ilaahay yiraa insha allah bismillahi raxmaan raxiim walaal magacayga waa sadiiq maxamuud dhuwow oo ku nool xalada dhadhaab gaar ahaan qaxootiga dhagaxleh wallaahi aad baan ugu faraxnay maadaama aan intaasoo sano rajo sugaynay kumnaan kun oo qoys yuu xayiray ninkii donald trump ahaa maadaama jo biden uu qabsaday rajadeenna aaday u wanaagsan tahay aan intaasi dhegaystayaal kaga gudubno aragtida qaar ka mida dadka soomaalida ee ku nool magaalooyinka kismaayo hargeysa jabuuti iyo weliba xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaasoo aragtidooda ka dhiibanaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden oo maanta la caleemasaarayo
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington go-aanadii uu qaatay madaxweyne trump afartii sannadeed ee uu xukunka hayay kuwii sahmeeyey soomaalida waxaa ka mid ahaa go-aankii uu dhowaan kaga soo saaray soomaaliya ciidamada maraykanka kuwaasi oo taageero iyo tababarbu u fidinaya ciidamada danab ee soomaaliya kabixitaanka ciidamada maraykanka ayaa abuuraya walaac ku aadan ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya laakiin qaar ka mida saraakiisha soomaaliya iyo dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in soomaaliya ay weli ku xisaabtamayso awoodda dhinaca cirka ee maraykanka gaar ahaana duqeynta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray maxamed kaahiye waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo saraakiil sare oo gaashaandhigga ka mid ah ayaa booqday garoonka belidoogle si ay ugu mahadnaqaan ciidamada maraykanka ee ku sugan xeradaasi ka hor inta aanay ka bixin soomaaliya iskaashiga milatariya ee soomaaliya iyo maraykanka ayaa si weyn u wiiqay awoodda al-shabaab waxayna dowladda soomaaliya rajeynaysaa in taageerada maraykanku sii socon doonto xataa haddii ay wada baxaan ciidamada maraykanka ee soomaaliya ku sugan sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cismaan dubbe
ciidamada xulistooda iyo kalabedelkooda inuu yahay farsamo ee aanu ahayn mabda'kaalmadii maraykanka ee ciidamada maraykanka ayaa inta badan ka taageeri jiray ciidamada soomaaliya dhinaca duqaynta cirka ee lala beegsanayo madaxda al-shabaab taas oo hoos u dhigtay weeraradii ku dhufo oo ka dhaqaaqada ahaa ee ay kooxdu fulin jirtay kuwaasi oo ay la beegsato ciidamada nabad ilaalinta ee amisom iyo siyaasiyiinta soomaalida ah iyo shacabka laakiin qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee soomaaliya ayaa qaba in bixitaanka ciidamada maraykanku ay fursad cusub siin karto al-shabaab in ay fuliso weeraro ay la beegsanayso bartilmaameedyo caalami ah sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed oo hore u ahaa taliya ku-xigeenka sirdoonka soomaaliya soomaalida keliyana maahan isley ciidamada amisom laftu If there will be no immediate replacement, the withdrawal of U.S. troops will not only affect the Somali security agencies, especially the elite force DANAB that was provided with training, but also AU peacekeepers.
iyada oo lagu wado in soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa saraakiisha ammaanku waxa ay ku howlan yihiin xoojinta ammaanka goobaha lala beegsan karo weerarada gaar ahaan marka ay ciidamada maraykanku baxaan qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliya ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in madaxweynaha cusub ee maraykanku uu dib uga fiirsado go-aanka maadaama uu argagixisadu aanay halis ku ahayn soomaaliya oo keliya sida uu tilmaamayo xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya Soomaaliya kaliya dhibaata kuma aha Terrorism is not the only threat to our region. It's a global threat which needs international response that fills the gap left behind, and we hope the new US president will renew Washington's security role in Somalia.
wada saameynaysaa marka arrin u baahan waaye in eh, la helo ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya oo lagu qiyaaso ilaa toddoba boqol oo askari ayaa dabayaaqada bishan lagu wadaa inay dalka ka wada baxaan inkasta oo wasaaradda gaashaandhigga maraykanku ay sheegtay in badankooda loo wareejin doono dalal derisla ah soomaaliya halkaasi oo haddii loo baahdo ay kasoo fulin karaan howlgallo taasina waxay ahayd warbixintii maxamed kaahiye uu ka soo diray muqdisho xuseen barre aadan ayaa noo soo koobayay dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste
soomaaliya afartii sane ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah boqolkiiba shan iyo toddobaatan ayaa kaalin la taaban kara ku lahaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya bashiir gadoon ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a xasan kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadceleynaa dooda aad nagu casuumteen markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay waxaana qabaa aniga in dhallinyarada caqabado badan ay ku horgudban yihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhallinyaradu waxay lamid yihiin dad ritila dabroo kale lamid yihiin gacmahay ka xirxiran yihiin waxawaaye codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhallinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaanaa heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda soomaaliyeed waaye dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arrimaha masiiriga ee soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasaa marka waxay keentaa inay dhallinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa inay mataqaanaa arrimo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqola-aan ay meelaha fadhigudurarka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhallinyarada caqabado badana ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhallinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhallinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaanaa jaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay marka dhaqaale ma haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nima ninkuu ka jeeb weyn yahay nima ninkuu ka sii xagga trag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadihii isbebedelayay nin walba doorka kusoo lahaa saamayntii uu soo sameeyey xiriiradii haddii ay noqoto dadka local domestic peopleka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saamaynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyey iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saamaynta nagu lehay dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhallinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriiro kalena ma laha marka aad ayay u yar tahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban inay dhallinyaradu kaalin muuqata ka qaataan
bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi qoyse aad iyaad umahadsan tahay dhegeystayaal sharafta lan soo kale waa salaamayaa runtii dhallinyaradu xaq dastuuriya ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saa daraaddeed dastuurku wuxuu siiyey door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriya uga qayb qaadan karaan weliba haddaad fiirso dastuurku da-da dhallinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaragtay u saamaxaysa qof kastoo dhallinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta danaynta uu qofka dhallinyarada dhinaca uu danaynayo dhinac waxaa jira danaynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarata u diyaarsan muahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyasada rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarata wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maaratay arrin lafdhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo kasoo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhallinyaradu dadkaas la mid yihiin cid si gaara ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasadda ka horsaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanadu ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maarata gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa wey doorkooda door la inkari kara ma ahan waxay kaloo ku xiran tahay inay awoodooda iyo maaragtay quwadooda aaminaan runtiina waayaha dambe dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tilaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska inatirin xaqiiqada jirta dhallinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraan wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhallinyarada ah manaa dadooda weli ku jira dadii dhallinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhallinyaro iyo midnimo ay dhallinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegey siyaasiyiintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saamaynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlaya waxay tahay dhallinyarada caqabadaha haysta dad arintaas aawadeed siyaasada ugu haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhallinyarada baahiyooda wax uga qaban karaan markay helaan dhallinyaradii kusoo laabaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhegaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhallinyarada jeebkooda waa maranya hadda siyaasadii kursiga waa la iibsana waxaan ognahay xildhibaanadii kii soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dolar ku hela kursiga oo milyan dolar uga baxay marka nin dhallinyaraa oo hadda waxaa laga yaabaa dhallinyarada ragga ugu firfircoon inay laba sano saddex sano afar sano shaqaynayaan oo ay saddex sano ka hor jaamacaddii soo dhammeeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhallinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhallinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayoo kale in dhallinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhallinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhallinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la raba in la dhiso lama dhisin dhallinyaradii golo ay ku midaysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta iyadoo xitaa laleeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhallinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka waa sabaynayaa dhallinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sabayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhallinyaro qofka dhallinyarada ah waa qof intee la eg da-ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhallinyaro loo yaqaanaa qofka da-da afartan ka hooseeya waxaan ogsoonaya da-aas qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sabaynaya inay jirto dhallinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jiri jiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen wadanku inuusan maaragtay mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeya fikrigaas meesha waa ka baxay dhalinyarada waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inaysu jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaragtay ku bedasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofkan dhallinyarada aqoon-yahanka ah inuu dowladda siay u shaqaynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonadii laga arkay xildhibaanadii dhallinyarada ahaa iyo wasiirada dhallinyarada ahaa iyo guddoomiyayaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in int in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana kuu sheegay waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuyan wax caqabada horyaalla ma jiro wixii kaloo laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyo jabsan yihin oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yani aad hadda loo filayaa inay si buuxda oga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay motoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabadoo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhallinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkaynaya inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tilaabada qaado hadduu tilaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir xalka waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda intasoo koraydana ay ugu canqaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan su-aashaasaa u baahan is weydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambayno waxay bilaabaan ololo siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhallinyarada waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada afartii sano maray dhacdaay marka loo dareerayo kale waa in dhallinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhallinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada joogaba intay isku yimaadaan ay dhallinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan war murtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada kusoo baxaanna ay ayagu garba u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale hadday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan haya doctor faarax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay dhallinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay ham yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan walaalka waxaa ku khilaafsanahay dhallinyaradu inay midoobaan xoogaa midowgu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qabanqaabinayo dhallinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku carabti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhallinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhallinyarada si toosa uga codsado oo la hadlo oo yidhahdo waxaan u baahnahay taageeradiina xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyse oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban idaacaddeenni caawana waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo